habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa isniin bisha oktoobarna waa sideed sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona ibraahim xasan daandura iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
dhegeystayaal aad ku maqal doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dhibaatooyinka gundinka fircooniga ee haysta gabdhaha soomaalida toddobiyo tobanka bisha toddobaad labada kun iyo toddobiyo tobanka iyadoo niciimo cismaan maxamed fakar oo labiyo toban jir ah ayadana saddex dhibaataada ku dhacday markii u horreysay waxaa gudday hooyo umulisoo fiican ah oo sunnay u gudday hooyadeed way ku qarci weyday waxay u kalta fircooniya markii xididadii goysay door duhurkii ayaa waxaa la keenay inta bisha cad gabadhiyo kooma ku jida oo indhaha kala caddaynaysa
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan nolosha soomaalida ku nool magaalada new york ee waddanka maraykanka horta aniga siaan ku imid si oo talagala may ahayn aniga fiisaha waa lay keenay si tartiibaan ku soo baxay new yorkna si tartiibaan ku imid xitaa xisaabtan weyn dee markii dambana dadkii soo dhex gallayna shaqaduma hore ka bilaabnay nolosha baan gallay garanaysaa
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horin doonaa warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wan yi labada mas-uul ayaa mid waliba waxa uu dhinaciisa walaac ka muujiyey tallaabooyinka uu dalka kala qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in maraykanku uu sii hurinayo xiisadda dhinaca ganacsiga ee ka dhex taagan labada dal waxaa kale uu ku eedeeyey in maraykanku xiriir uu la sameeyey taiwan tallaabadaasi oo daandaansi uu shiinuhu u arko xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa waxa uu isna ku jawaab bixiyey in ay jiraan waxyaabo badan oo maraykanka uu dhaliisan yahay balse diyaar ay u yihiin in laga wada hadlo
qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin degniina ku aadan mustaqbalka cimilada sii kululaanaysa ee dunida gole jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ka tirsan oo ay ku bahoobeen dowladuhu islamarkaana qaabilsan isbeddelka cimilada ayaa xusay sida ay u wanaagsanaan karaan dhinacyada cimilada caafimaadka iyo shabakadaha bayolojigu haddii hogaamiyaasha dunidu ay u dhug yeeshaan sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen eber dhibic sagaal fahrenheit amaba kalabadh hal digrii celsius oo ah qiyaasta lagu qiyaaso heerkulka gaar ahaan cimilada si kululaanaysa ee ay sababaan aadamuhu inta u dhaxaysa sannadaha laba kun iyo soddonka iyo ilaa laba kun iyo labayo kontonka qaar ka mid a faa'iidooyinka haddii la xadido cimiladaasi si kululaanaysa ayaa lagu sheegay in yoolka ugu hooseeya haddii la gaadhsiiyey ay warbixintu tilmaantay inay ka mid yihiin in kalabadha dadku ay biyola-aadaan in ay tiro yar ay u dhintaan amaba ay u bukoodaan heerkulka dikhowga hawada iyo weliba cudurrada ay ka dhashaan arrimahaasi iyo weliba in dacalka galbeed ee dhulka ay sidoo kale suurtagal tahay in barafku uu ka yaraado golahan warbixinta soo saaray ayaa dhowaan kulan ku yeeshay dalka kuuriyada koonfureed si ay u dhammaystiraan warbixintaasi saraakiisha ammaanka ee dalka turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay suxufiga u dhashay sacuudiga ah oo la waayey toddobaadkii hore mar warqadu u doontay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul jamaal khashuqji oo dhowaanahanba dhaliilayay siyaasadda sacuudiga iyo qoyska reer boqor ayaa muddooyinkan dambaba waxa uu ku noolaa maraykanka saraakiisha sacuudiga ayaa waxay beeniyeen wararka sheegaya in la dilay ama qunsuliyadda lagu dhex afduubtay inkastoo ilaa ay haatan aan la ogeyn halka uu ku dambeeyey jamaal khashuqji
fiidwacaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka imanaya waa v o a oo idinka soo gaaraysa washington dalka talyaaniga ayaa sheegay inaanu diyaaradaha wadamada midooda yurub ah ee sida muhaajiriinta u ogolaan doona inay wadankoogaasi kusoo degaan dowladda talyaaniga ayaa u sheegtay madaxda midooda yurub inay wadamada kale ay la wadaagaan culayska muhaajiriinta sabiina castel franco ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada roma waxaana inoo soo koobaysaa falastiin axmed iimaan wasiirka arrimaha gudaha talyaaniga mateo salvia ayaa caddeeyay in talyaanigu aysan mar dambe noqon doonin barxad ay ku soo degaan dadka magangelyo doonka waxaa kaloo uu sheegay in dekadaha dalkaasi laga xiri doono doomaha soo galootiga wada talyaaniga ayaa sidoo kale sheegay inay garoomadooda ka joojin doonaan diyaaradaha aan ogolaanshiyaha haysan ee wada soo galootiga war qoraala oo uu soo saaray salvini ayaa ku sheegay in haddii qof jooga berlin ama braselis uu ku fakarayo inuu daraasiin soo galooti ah uu ku soo daadiyo talyaaniga isagoo ku soo qaadaya diyaarado yaryar oo la ijaaro inay ogaadaan inuusan jiri doonin garoon u diyaar ah oo ay ku soo degaan wasiirka shaqada luwiji mayo oo sidoo kalena ah ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha ayaa si deg dega u taageeray hadalka silvia io questa cosa dei charter con i migranti che arrivano in Italia non so chi l'abbia autorizzata sinceramente perché sui secondary movement che erano il tema su cui si discuteva dimayo ayaa sheegay inuusan ogeyn cidda amartay diyaaradahan la kiraysto waayo waxaa jira sharciga sheegaya inuu qofka migangelyadoonka ah uusan u gudbin dal labaad oo yurub ah taasoo xudun u ahayd wadahadalladii talyaaniga iyo midowda yurub taasoo ay codsadeen jarmalka balse aan wax heshiis ah laga gaarin dimayo ayaa intaasi ku daray in heshiis loo baahan yahay in la gaaro kahor inta aysan diyaaradahaasi soo degin talyaaniga talyaaniga iyo jarmalka ayaa ka wada shaqaynayay heshiis ay jarmalku doonayeen inay dib ugu celiyaan talyaaniga soo galooti talyaaniga hore isaga soo dhiibay balse wax heshiisa oo arrintaasi ku saabsan weli lama saxiixin kadib hadalkaasi ay sheegeen labadan wasiir ee talyaaniga ah ayaa dhinaca kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee jarmalka sioran shmit waxa uu sheegay in aysan jirin wax diyaarado ah oo loo diyaariyey xilligan in ay soo galooti ku celiyaan talyaaniga waxaa kale oo uu sheegay inaanay jirin wax walaac oo ka taagan in wada shaqayn ay la yeeshaan rome afhayeenka ra-iisul wasaaraha jarmalka ankala markel marian viets ayaa sheegtay iyana in heshiis la gaaray jarmalkuna uu rajaynayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo saxiixo si la mida heshiisyada u dhexeeya sbain iyo greece sida uu qabo sharciga soo galootiga ee midooda yurub waxaa dadka magangelyo doonka ah laga rabaa in magangelyo ay ka dalbadaan wadanka ugu horeeya ay cagaha soo dhigaan ee yurub ah taasoo badanaana ah talyaaniga iyadoo sababtuna ay tahay in uu u dhow yahay badaha afrika oo ay qaxootigani kasoo tallaabaan warbixintaasi dhegaystayaal waxaa magaalada rooma nooga soo dirtay sabiina castel waxaana aynala socodsiinayay falastiin axmed iimaan
malaayiin gabdhood oo ku nool qaar ka mida wadamada afrika iyo bariga dhexe ayaa sanad kasta waxay la kulmaan dhacdooyin xanuun badan oo ay ka dhaxlaan gudniinka fircooniga kuwaasoo la sheegay in ay soo bilowdeen qarniyo ka hor wadamada uu ka jiro dhaqanka gudniinka ayaa waxaa ka mid ugu yaraan soddon iyo siddeed wadan oo afrikaana oo soomaaliya ay ka mid tahay iyo dalal ku yaala bariga dhexe iyo laatiin amerika qaramada midoobey ayaa waxay ku baaqday in sanadka labada kun iyo soddonka guud ahaan dunida laga joojiyo gudniinka fircooniga iyadoo ay jiraan gabdho yaryar oo maalin kasta u dhimanaya dhaawac ka soo gaaray gudniinka zahre ciilinuur ayaa warbixinta nooga diyaarisay gabdhaha yaryar ayaa badanaa la gudaa markay da-doodu u dhaxayso lix jir ilaa labiyo toban jir waana xilliga ay bilaabaan waxbarashada dugsi qur-aanka iyo iskuullada xusuustaasina ma aha mid maskaxdooda ka go-da inta ay nool yihiin suhayro qorane waxay dhiganaysay dugsi qur-aan iyada iyo walaasheed iyo gabdho kale oo ay isku degaan yihiin da ahaanna isku dhow yihiin way faraxsanayd balse waxay dareensanayd inay jirto howl u hadhsan oo ay waajib tahay in la qabto ka hor intaanay qaangaadhin waa qalliin lagu sameeyey qaar badan oo ka mida gabdhaha dugsi qur-aanka ay wada dhigtaan waana mahuraan ay ogeyd in maruun la gudi doono sidii qorshuhu ahaa suhayre waxaa la guday shantii bishii sagaalaad ee sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka balse nasiib darro birta loo adeegsaday waxay ahayd sababtii malageeda waxaanay haatan sii mootan tahay wax ka yar labaatan cisho waa kan qorano saalax xaaji oo ah gabadha la guday aabbaheed oo ka warramaya wixii dhacay gudniinka kadib waxaan joogaa degmada goldogob oo ka tirsan gobolka mudug gabadha geeriyootay anaa dhalay da'deedu waxay ahayd toban jir bay ahayd magaceedana waxaa la yidhaahdaa suhayro gabadhaas islaan baa u timi sida dhaqanka reer baabiyaha lagu yaqaano gudniinka fircooniga dadka ku samaysa oo deegaamada aanu deganahay qof laga yaqaan ah waxaa weeye waxay ku samaysay gabadhaa way gudday iyo xanuun markay gudnayna waxay la soo dhacday teedkano ma ay dhidbixin gabadhu waxay noqotay wax la tegtegey oo xubnaheedii iyo murqaheedii iyo gurigeedii iyo lafaheedii oo dhan waa ay istaageen waxay noqotay qof baraalis camal ah waxna waa la qaweyday in la qaado iyo in la jiifiyo ma ahane wax kale oo dhaqdhaqaaq ah oo ay samaynaysay ma jirin harjag iyo kaar baa macnaha alla soo saaray si aan aragnay qofkaan xaaladiisa uusu u fiicnaa uu soo dhacayna waa soo qaadnay waxaanu keennay meeshii deegaamada ugu dhoweyd oo dhakhtar laga heli karay waxaanu soo qaadaysiinay doctor baydhabo markaa doctor baydhabo muxuu idinku yidhi waa teetanoo lagu yidhi qofkaan teetana weeye wuxuu u qoray daawooyin kaalmaatiya wuxuu yidhi waxay leedahay kahortag iyo tallaal bay leedahay laakiin qofka hadday asiibto wax boqolkii un soddon baa ka kacda haduu yidhi waxaa weye rajada wuu noo muujiyey gabadhaan in hawl adag ku dhacday waan gartay markaa islaantuma goldogob bay degan tahay gudniinka samaysay mise baadiyahay degan tahay a goldogob bay degan tahay waa reer goldogob deegaankeedu waa reer goldogob markii hore ee gudniinka inanta loo diyaarinayey ma hooyadeedunbaa go-aanka qaadatay mise qoys ahaan waa is ogeydeenoo waa ku tala gasheen in la gudo suhayra walaale dee wax amar oo aniga layga haystay inaba hala ekaatay ma jirin islaamo iyo waxaas aha hawshaan ku tillaabsaday gabadha hooyadeed iyo islaanta farsamada wadataydaa waxa weeye isku afgartay kadibna dhibtaasaa ku timi wax badan bay halkaan ku sakaraadaysay dhibaato badan baa naga qabsatay adigu markii dambe saqiidka waa geeriyooday samiryaalimaan allaha naga siiyo marka adigu sideed u aragtaa gabdhahaaga in la gudo raalli ma ka tahay mise waad ka soo horjeedaa raalli kuma ihi anigu wax diinta islaamka aysa bannayn sunnadii nebiga aan raacsanayn raalli kuma ihi qorana keli kuma aha geerida gudniinku sababay ee waxaa xanuunka la dareemaya aabbayaal gabdhahooda godka loo qaaday gudniinka kadib amaba xaalad caafimaad darro oo halisiya ay soo wajahday gabadda horta markeedii hore ay qof ayeeyay la joogtay aniga lama joogin aniga magaalada balgudinaan joogay waa laii yeeray waa layidhi gabadhii sidaasaa ku dhacday waa la guday markii la gudayna dhiiggeediyaa la adag waayey marka inta dhacday baaburan qaatay baadiye dheer ay joogtay waan ka soo qaaday waxaa dhiig baxday dhiig baa lagu shubay isbitaalka balgudinaa la keenay dhakhaatiir ayaa iga kaalmaysay anigana dhibaato badan ayaa igu gaartay qarash badana igu burburay dhibaato abaaku adag ayaa gabadhaas ku dhacday
xaawo axmed waxay ka tirsan tahay shaqaalaha caafimaadka ee xarunta bisha cas ee degmada goldogob waxay iiga warantay dhacdooyinka ay xaruntaasi kula kulmaan ee ay goobjoogga u ahayd ee dhimashada iyo dhaawaca halista isugu jira ee deegaanadaasi todobiyo tobankii bishii sagaalaad markay suhayro corona saalax ku geeriyota degmada goldogob dhibaata ka soo gaadhay gudniinka fircooniga ah waxay la socotay walaasheed samsam oo sideed jir ahayd markaa suhayro walaasheedoo yar baa lala guday mar samsam baa lala guday suhayro isla markiiba teetanaa kusoo boday way jaranaysaa carabka baa ka soo dhacay laakiin samsam anigaa gacanteeda ku tallaalay daawadiina siiyey bashinka baaritaanna ku sameeyey oo ka baaray cuduradii saqsiwal tarmiiska waxaana codkayga qof kastoo saaree maqlaya ka codsanaya cirbada teetanada wadanka oo lin in gabdhaha loo keeno cirbada teetanada waxaan aaminsana haddii laga helahaa haddaan teesi qofka gel inay ku badbaadi lahaad sahayro kob iyo tobanka bisha sagaalaad naane maxamed iyo raxmaan maxamed oo walaalo ah oo ayaguna ay dhiigbax gabdhahaas gaareen laakiin alxamdulilah la qabtay oo yosleeqo cabdulaahi daaliye oo ahayd hooyo fiican isla markiiba waxay soo gaadhay xarumaha caafimaadka wax wanaagsan baana laga qabtay shantii bishii lixaad labada kun iyo toddobiyo tobankii farxiyo cali siciid oo labiyo toban jira markay kooma u gashay gudniin lagu jeceliyey laba jeer dhacdadaasina waxay ahayd dhacdo cajiib badan toddobiyo tobanka bishii toddobaad labada kun iyo toddobaiyo tobanka iyadoo niciimo cismaan maxamed takar oo labiyo toban jir ah ayadana saddex dhibaataada ku dhacday markii u horreysay waxaa gudday hooyo umuliso fiican ah oo sunnay u gudday hooyadeed way ku qarci weyday waxay u kansa fircooniya markii xididadii goysay goor duhurkii ayaa waxaa la keenay mcska bisha cas gabadhiyo kooma ku jida oo indhaha kala cadaynaysa waxaanu isla markiiba isna intaan meel kale ka gaarinba bal xididka qabta indhaha markay dharkayga caddaa saaray kooma kale gasho waxaa kaloo naxdin weyn ah isla gabadha mastarkeeda markii ilaahay arrintii nagu guuleeyey ayaa haddana iskutay kufsi ku dhacay gabadhaasi iyadoo ninkii waxba yeelan laakiin ay shoo ka qaaday ma yeela dhacdooyinka sahroy sumaye cabdirashiid baa sidoo kale waxaa ku dhacay gudniin laba jeer ah dadkiibaa waxay dhahayeen marka hore waxay yeelan kuwa dhaqaadiir ah waxay dhahayeen noo sumeeyo markii labaadna waxay dhahayaan kuma qanacsanin marka sahroy dhibaatooyinka naga haysta gudniinka waxaan telefoonka maanta kusoo koobi karra maaha dhibaatada gudniinku ma aha mid ku eg marka gabadha la gudo saynab maxamed cali waxay ka waramaysaa sidii gudniinka fircooniga ahi raadka ugu yeeshay nolosheeda dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay markii aan yaraa anigoo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa lay guday toddoba jir lix jir baan ahaa markii lay guday xitaa waxaan xusuustaa buudyahayga dhiig baa ka dareeri jiray waxa yacni sida la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xasuusto waa wax maskaxdayda aada ugu ugu reebay damage maxay haydeenayd markaan guursaday markaan dhaliyay dhibaato badan baa iga soo martay xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka laba jeer baa lay guday oo xarka laygu xidxidhay oo xitaa markaan kaajiya ay kaadidu i dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii lay guday waxaan odhan lahaa anigu hooyooyinow awlaadiina dhibaatada ka ilaashada agaasimaha cisbitaalka beledweyne ahna iskuduwaha caafimaadka ee gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif ayaa ka waramaya in xitaa dhibaatada xagga maskaxda ahi soo gaadho gabdhaha la gudo qaarkood sida salaado cabdi oo iyadoo dhiigbaxaysa la geeyay cisbitaalka beledweyne waxaa la keenayo xaalad aada u daran ku jirto oo dhiigbax badan oo jiro oo gabadha aada iyo aada xaaladeeda u dhiidato isla markiina loo keenay isbitaalka dhakhaatiirta isaga ayaa laga garay waxaana mataqana aada isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo maadaama xaalad ay ku jirtay xaalad aada udhig u dhigbaxayso xanuun badan u ahaayo shoog ay ku jirtay gabadhii kaadida xataa ay ku ceshoontay oo aan kaadin karin maaragtay arrimahaas oo dhan oo dhibaato oo xagga maskaxda hataa dhibaatada ka gaarta hataa ay kasii daran tahay laqaliin lagu sameeyo xadiidkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggi la joojiyo markaasna dhiig lagu shubo waalidiinta gabdhahooda gudaya waxay aaminsan yihiin in tallaabadan ay u qaadayaan iyagoo ilaalinaya sharafta dhowrsanaanta iyo badqabka gabdhahooda shamis cali guure waa haweenay muddo shan iyo toban sannadood ka badan ku shaqaynaysay farsamada gudniinka gaar ahaana nooca fircooniga loo yaqaano waxaana iiga warantay shaqadeeda hooyo haddaan kaaga waramo waxaan waa hiddaheenii iyo dhaqankeenii in gabadh kasta oo samaysa ama gabadh kasta oo lagu sameeya waxay kasoo dhexashay in hooyadeed inantaani hooyadeed nooleen ayadeed baa guday sharafteedii ay tahay nin sharafteedii la ilaaliyo ayay tahay muhiimada ugu weyne ay hooyooyinkan waxaan u sameeyaan bal waxaad nooga warantaa sababtay iskugu xidhan yihiin gudniinka fircooniga ah iyo sharafta inantu dhaqanku waa wax aan la taaban karin wax badanoo waxaa jira dhaqana inantan inay inantii waxaa lagu ogaay lagu xifdiyayaa gudniinkan in inantii loo eego inantani ma inan baa inantan inantii maxaa lagu xaqiijinaya qodobkii baa lagu xaqiijinaya inantaa la guday way ka edaa badan tahay inantaas way ka dhowrsan tahay way ka maxaa la leeya wanaagsan tahay sababtay uga wanaagsan tahay waxa weeye waxa inantii waxbaa dabar baa xidhaya laakiin inanta kale wax dabaroo xidhayaa ma jiro gudniinkan layidhi habliha laga daayo dabarkii lagu xidhay waa dabar waxaan u hayaa u aqoonsanahay un in awr la dabri jiray oo dabarkii laga daayey weli ma la kulantay intaad gabadh gudaysay gabadh ama halis gashay ama ku dhimatay gudniinkii fircoonigaha anigu weliba wax halis gala iyo wax ku dhintay iyo wax u dhawaaday midna weli ma arag intaa badan waan ka soo war doonaa markaan maanta oo kale sameeyo beri oo kale waan u tagaa reerkii waan ka war doonaa waan la hadlaa inantii ka warra baan ku idhaahdaa wiil kadib waan kusoo noqdaa haddaan doono qodobada anigu anaaba ka gura marka wax dhibaata iyo waxay la kulmaan iyo wax dhibaato ku galay midna maan arag iyo wax ku dhiigbaxay toona iyo wax cabasho dib u keenay toona qalabkaad marka u hore u adeegsanaysaana sidee u u sifaysaan ee u nadiifisaan hooya waxa ugu badan horta loo adeegsadaa waxa weeyaan makiinad waxa weeyaan inantan makiinadana saad u ogtahayba waa cusub oo dukaan taallo dukaan laga soo iibiyo qalabka yagan kalena waa qalab aanu maxaa la dhahday aanu nadiifino biyo bayl aanu ku ridnaayo aanu ku karkarino marka waa qalab markaad biyo bayla ku kariso saabuun baanu ku shubnaa oo wax in badan aanu ka shaqayno oo in badan nadaafadooda ilaalino gudniinka ayaa badanaa ku yimaada heshiis dhex mara hooyada amaba ayeeyada gabadha yar ee la gudayo iyo haweenka farsamo yaqaanka ah ee gudniinka samaynaya ma jiro mushahar go-an oo la ysla yaqaano oo laga qaato gabdhaha la gudayo hase ahaatee qadarka lacagta ay ka qaadanayaan waxay ku xidhan tahay qoys kasta iyo hayntiisa waa caada dhaqameed muddo qarniyaala soo jiray inkastoo aan la xaqiijin xilliga uu rasmi ahaan u bilowday haddana waxaa la aaminsan yahay inuu soo jiro ilaa dhalashadii nebi ciise ka hor kana soo jeeda faraacinadii dalka masar waa meelaha dhaqankaasi sida faca weyn uga jiray muddo aad u dheer culimmada islaamka ayaa sanadkii labadii kun iyo lixdii isugu tegay magaalada qaahira waxaanay tilmaameen in gudniinka fircooniga ahi wax raada aanu ku lahayn diinta islaamka sheekh almis yaxye xaaji ibraahim warsame waxa uu ka waramay go'aankii ka soo baxay shirkaasi fuqahadu markay isku tageen waxaa laysku raacay laba kun iyo lixdii ayaa layskugu yeedhay culammada muslimiinta inta ugu caansanay adduunka qaahira laysku yimid ashar baa iskugu yeedhay iyo isku tagga culammada muslimiinta sheekh qaradaawi uu hogaaminayo sheekh faysal almawlow sheekh alazharkii waa layskugu wada tegay waa la dooday laba kooxood baa layskugu yeedhay dhakhaatiir iyo waxaa layskugu yeedhay culammadii kutubtaa layskugu yeedhay dood dheer dheer dheer kadib ragga halkaa iskugu yimid saddex boqol iyo afartan wadaad bay ahaayeen oo culammada muslimiinta mucaasirka ah waxay isku raaceen in la joojiyo nooc allaala noocuu doona ha ahaado gudniinka in la joojiyo islaamkuna inaanu soo dhowaynayn dhib iyo dhibaata inay ka dhalanayso looguna soo dhuumanayo gabdhaha dhibtooda wacyigelinta ka imanaysa dhakhaatiirta caafimaadka culimada diinta iyo qaramada midoobay oo ku boorinaya in mar kasta laga hortago halistaasi waxay keentay in sannadahan ugu dambeeyey uu soo xoogaysto gudniinka nooca loo yaqaano sunno gudka badanaa waxaa lagu sameeyaa magaalooyinka waaweyn gaar ahaana goobaha caafimaadka waxaana sameeya dad bartay culuumta caafimaadka oo xirfadlayaala waata nimco xasan oo ka mida gabdhaha sameeya gudniinka sunniga loo yaqaano si fircoonidai waxay kaga duwan tahay xagga sare ee maxay nahdaayey dee wayn garanaynaa dee hahe xaggaa sare aad maqaska yar ku goynaysaa xabad kaleeto suu jarana waad ugu qabanaysaa waad tolaysaa mesaasa inanta malcaamadeedii iyo iskuulkeedii gelinkii horeba ku tegaysaa marka inanta waxba haba yaraate ee ma dareemaysa miya mise maalmay u baahantaybogsato wax xanuuna ma dareemayso lama jiifinayo cunto lagama bedelayo saasay ku soconaysaa iskuulkeedii cuntadeedii wax kasta way samaysanaysaa marka ma maalinta ku xigtaba way bixi kartaayo dhakhtarka way ma isla maalintaas isla maalintaasay soconaysaa marka seetadii iyo wixii lugaha lagaga xidhaya xadhkihii ma jiraan may waxaasi ma jiraan waxaasi ma jiraan waayo xaggii dee waa sidii ilaahay ugu talagalay waxba lagama bedelin halkaa lamaba taabanaya soodalisba dhaqanka gudniinka sunniga ahi waa mid ku cusub soomaalida balse wadamo badan oo islaamihi waxay samayn jireen nusqarni ka hor sahre khadar guraase waxay ka mid tahay hablaha nasiibka u yeeshay inaan lagu samayn gudniinka fircooniga waxaanay ka waramaysaa gudniinka sunniga ah ee iyada lagu sameeyey walaal alxamdulilah aniga dhib badanoo hablaha soomaaliyeed soo gaadhay muu soo gaadhin alxamdulilah waxaan ahaa sunni aniga koob iyo toban jirabaa gudniinka laygu sameeyey wax dhiba iyo wax tacadiyana midna kalama kulmin maalintii lay guday maalintii ku xigtayba waxaan la ciyaarayay ciyaalkii saaxiibaday dee maantan inan weynahayna alxamdulilah ilaa maalintii wax dhibaataa lama kulmin walaa hablahan iskuloodkana badankooda waxaa ku wada dhacay dhibka fircooniga laakiin iminka sunnihii baa la wada bartay alxamdulilah hablaha yararee dambe waa iska wada sunni kuwaygana ma ilama ahayna waxaa ku samayn doona wax hooyooyinkan waxaan kula talin lahaa inaanay fircooni ku samayn haba yaraatee hablahooda dalka jabuuti ayaa la sameeyey xeer adkaynaya fulinta gudniinka fircooniga xeerkaasi ayaa qabanaya haweenka gudniinka sameeya iyo sidoo kale hooyooyinka isku daya inay gabdhahooda gudaan kaltuun faarax oo ka mida baarlamaanka jabuuti ayaa ka waramaysa xeerarkaasi iyo ciqaabta uu dhigayo in la marin doono qofka falkaasi ku kaca kolka u horeysa dee waa la qanaaxiyaa lacag baa lagu xakumaa ilaa shan boqoloo kun baa lagu xakumaa haddee de dib hadday u samayso lacag baa laga qaaday lacagta markaa laga qaadana dhowr biloodna waa la xidi doonaa waa xeer cusub oo dhaqangelkiisii laakiin haddee hooyadii ay ku adkaysato qanaaxi baa sugaya sida tan ku shaqaysan jirtay iyo hooyada waxay geysatay
sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ayaa dhowaan xeer ka soo saartay gudniinka fircooniga sida uu sharaxaya agaasimaha wasaaraddaasi oo akhriyaya xeerkan gabarh kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gaboodfalkas loo geystay qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabadfalka uu geystay wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano f g m-ka inay dhaqangeliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda kadib markii xeerkaasi soo baxay waxaa ka hor yimid dad dhaliilaya islamarkaana dalbanaya in wax kabedel lagu sameeyo welina waxaa socda wax kabeddelkii xeerkaasi sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta wasaaraddu dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada hoos yimaado oo inta badan ay ka dhacaan dhimashada iyo dhibaatooyinka gudniinku gabdhaha ku sababo ayay noo suurtogeli weyday inay noo sharaxaan haddii uu jiro xeerar iyo sharciyo gudniinka lagu xakamaynayo oo ay sameeyeen amaba la hirgeliyey
warbixintaasi ku saabsanayd gudniinka waxaa soo jeedinaysay zahre ciilan uur halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
maxadka heritage ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan xaaladda soomaaliya taasoo ay diiradda ku saareen khilaafka dhex yaalla maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isbedelada ama bedelaada xubnaha hay-adaha ammaanka iyo weliba fulinta iyo weliba qodobo kale haddaba arrintaasi waxaa iga waramay islamarkaana aan ka waraystay cabdirashiid khaliif xaashe oo agaasimaha maxadkan heritage ee soo saaray warbixinta waxaanan ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo qodobada ay ku xuseen warbixinta waxaan milicsi ku sameynay statementkii bilowda lasoo dhaafay xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaana dul istaagnay hadda khilaafka hadda taagan oo shirkii ay ku qabsadeen kismaayo maamul goboleedyada macnaha guddiga u dhisan oo iskaashiga dowlad goboleedyada xiriirka ay ku hakiyeen waxaana macnaha sheegnay in khilaafka uusan faa'iido ku jirin loona baahan yahay in macnaha ay khilaafka dhameeyaan si shaqooyinka hadda taagan oo samaynta dastuurka iyo doorashooyinka iyo amniga iyo xataa kasbashada taageerada macnaha bulshada caalamka ay ay u helaan inay macnaha hakad geliyaan maxaa la yidhaahdaa iskhilaafka duruusihii horena ay cashar ka qaataan marka taasay daraasadda ku saabsanayd waay haddaan ku weydiiyo cabdirashiid dabcan qodob ka mida qodobada warbixintu ay xustay xagga horeba ay ku xustay waxay tilmaantay in maamul goboleedyadu ay aaminsan yihiin in dowladda dhexe ay rabto inay bedesho hogaanka marka laga yimaado wararka sheegaya dee kutiro kuteena si aad idinku kusoo xaqiijiseen ma la xidhiidheen maamul goboleedyada maamul goboleedyada waa la xiriirnay waan la kulanay midmid baan oo kulanay had markii kismaayo macnaha ku shirhayeen anuu kismaayaan joogay marka guud ahaan macnaha hadda ka horna qaar baa la bedelay oo ninkii cali cosablaha hiirana madaxweynaha ka ahaa waa baxay isagoo qaylinhayo dowladda ka eed sheeganhayo iyaga eradiisa dhahayo baxay xaaf iyo maxaa la yidhahdaa sidoo kale hirshabe south west laftigooda shariif xasan hadda ka hor waxay macnaha waa la geligelay waxayna eedda dusha uga saareen dowladda taas keliya maahana marka guud ahaan dalkan sida loo loo dhaqaajinhayo iyo waxaasoo dhan baa laysku haystaa amnigii baa laysku haystaa hadda ka horna dawaayiga isku imaan jiray oo shirkii amniga qaranka iyo heshiise ku galay amniga ku saabsan iyo waxaas marka haddii guri qayla ka yeerayso guri haddii qayla ka yeerayso dadka waayeelka u ah baa mas-uuliyaddu ka saarantay qaylada in la damiyo marka dowladdana xil gooniya ka saaran inay marka macnaha waxaad leedihiin mar haddiiba dee cosoblo la bedelay maamul goboleedyadii kalena waxaa jira tallaabooyin ay dowladdu ku faragelisay oo ay ka cabsi qabaan iyaguna inay ku bedesho hogaanka kale
horta dee horeydii horena macnaha waa lada macnaha maamul goboleedyada runtii waxaa ka taagan hadda hirshabeelle oo kale waa la socotaan macnaha galmudug oo kale khilaafyo badan baa ka taagan axmedoobe maraba uu hadlaayo wuu ka hadlaa wuxuu macnaha eeseeganaya shariif xasan tii hore marka waxaa hadda kusoo xigta maxaa la yidhaahdaa doorashaa kasoo wada socota maamul goboleedyada oo shariif xasan ugu soo horeeyo cabdiwelidaas kusoo xigo marka siyaasadana perceptionka iyo tuhunka iyo xaqiiqadu isku saameyn bay yeeshaan haddii lakala shakiyana waa lakala shakiyey oo wax saxa lagu kala shakiyo haddii waxyaaba aan saxayn lagu kala shakiyana waa lakala shakiyey marka mar kasta ama khilaafku ahaa aada mid macnaha la cadayn karo boqol kiiba boqol la cadayn karo macnaha eedaha ha noqoto boqol kiiba boqol mid la cadayn karo ama ha noqoto mid tuhun ku dhisa mar kasta waxay u baahan yihiin in khilaafka la joojiyo si shaqo u socoto macnaha waay haddaan su-aal kale taa kaasi weydiiye cabdirashiid dabcan sidoo kale waxaad xusteen in bilihii u dambeeyey ay dowladda federaalka qaaday tallaabooyin ka dhana maamul goboleedyada iyo federaalismka marka taa marka laga yimaado waxaad tilmaanteen bedelaada kala duwanee wasiirada hadday noqoto iyo hay-adaha amniga iyada taas iyo tani say isu saameynayaan se maxaad kaga hadasheen horta dowladda federaalka annaga waxaan rabnaa inay inay shaqayso oo meeshay dalka warkay qabanaysay ay maraysay inay aniga hadda hay-addan madax ka hay haddaan qof shaqada iga tago ama aan ka ceeriyo ama asagoo iga tago qofka bedelhaya ilaa sideed bilood buu qofkii hore meeshuu gaarhayay aan gaarsiin karaa shaqada marka in lala qabsado waktiga u baahan tahay haddii marka taliyahana masuuliyadda la bedelo oo sideed iyo toban bilood saddex nin la keeno kala duwan oo militariga la keeno oo booliiska la keeno runtii shaqadii amniga ku saabsaneed bay saameyn ku yeelanaysaa marka marka macnaha isbedbedelkaas dadkii xataa inay isla qabsadaan oo gobolaha joogaan oo ciidankiisa ninka inuu isku dabarito oo wakti ku qaadanaysa marka guud ahaan anaga dowladda waxaan usoo jeedinaynaa in wixii ay macnaha soo jeedinta waynu geliyaen cabdirashiid soo jeedinta iyo qodobada dambeed ka hadashayn waynu geli laakiin haddii aynu hore uga sii soconno taa marka laga yimaado in bedelaadaha kala duwan aad xusteen la bedelayo hay-adaha kala duwan hadday wasiirada noqoto iyo hadday taliyayaasha noqoto dabcan maamul goboleedyada aynu kasoo hadalnay iyadana waad ku xusteen sidoo kale waxaad ku xusteen bedelaadii gudoomiyaha baarlamaanka jawaari bedelaadiisii oo iyadana aad tilmaanteen in iyadana jaha wareer istabajoogi u dhacay intaa kadib ma muuqata warbixintiinu inay awoodda saarayso culays iyo dhaleecayn dhinaca dowladda iyadoo sidoo kalena aad kaba hadasheenba inayna dowladdu dhinaca eedaha iyo dhaleecaynta loo jeediya aanay dulqaadan ma muuqata inay dowladun gaara culays u saarayseen warbixintiinu maya warbixinta horta dalka waxaa ka jira aan ka hadalnay annagu jawaaris halka kamaana qaadin annaga dowladda iyo maamul goboleedyada annagu iskuma aana ridin annagu taliyayaasha booliiska iyo ciidamada ma aana bedelin annaga cabdiraxmaan cabdishakuur gurigiisa ciidan uma aana dirin dowladdu waxay iyagu samaysay oo guri macnaha dalka ka samaysay baan annagu baan qiimeynay marka annagu suudaanta ma aana keenin taas waa qodob midda labaadna waxa weeye macnaha haddii wixii dhacay laga hadlo micnaheeda dhaleecay maamul goboleedyada waxaan ka sheegnay waxyaaba badan baa iyaga lasigooda ku tilmaanay waxaan yidhi dowladda inay dhinac ordaan maahan waxaan yidhi dalal ajaaniba inay lacag ka doontaan maahan waxaan yidhi arrimaha dibadda iyo militariga iyo lacagta iyo xuduudaha dastuurka dowladda dhuxu siina adduunka oo dhanna dowladda dhexaa maamushee ha ka dambeeyaan waxaan yidhi macnaha khilaafka ha joojiyaan oo dowladda ajaanibahana dhex gasho iyaysa oranin marka dhaleeco dhaleecooyin gooniya aan dowladda u saarnay ama gobole usaarnay maahane wixii dalka ka jiray baan aragnay annagana macad daraasaad siyaasadeed baan nahay policyga ama maaragtay meesha dalka loo jihaynayo aan afkaar ka qabnaa iyo fikrad tii baan soo bandhigaynaa qofkii ama dowlad ha noqoto ama maamul goboled ha noqoto ama idaacadaha ha noqoto ama maaragtay bulshada kale ha noqotee wixii fikradaas fikrad ka fiican hayana waa soo dhaweynaynaa ugu dambayntii qodobaad daraasadiina inaad ku tilmaanteen xagga dambe oo tala soo jeedinaa maxay tala soo jeedinahaasi aad siiseen dowladda hadday noqoto iyo hadday maamul goboleedyada noqoto iyo hadday noqoto arrimaanad ka hadasheen wixii xal u noqonayay ko waxaan kula talinay hadda wakti yar baa dowladdan laba sana u hartay iyo xoogaa shaqooyin waaweynna waa yaalaan oo lagu khasban yahay in la dhammaystiro si dastuurka in la dhammaystira loo baahan yahay doorasho qof iyo cod ah ama doorasho kuwii hore dhaanta oo xoogaa dimuqraadiyanimo ka muuqato in dhacdaa loo baahan yahay amniga dalka in wax laga qabtaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed serviceska iyo khidmaadka ay u baahnaayeen in loo qabtaa loo baahan yahay bulshada caalamka oo taageeradooda loo baahan yahay laguna tiirsan yahay in dad mas-uuliyiina in la yahay oo xilkasa inay dareemaan baa loo baahan yahay sidaas darteed waxaan idhi khilaafku boos uma banaana haddii sii socdana shaqooyinkaas dastuur lahoo doorasho lama hirgeli doonaan sida u dhaqsaha badan marka waxaan idhi waa in loo joojiyo tan kale waxaan idhi dowladdu maamul goboleedyada inay ka dhex kalkaluumaysato oo ama qaar ay xilka ka qaado ama qaar ay ku caawiso xilka in laga qaado ama qaar inay xilka qabtaan inay ka shaqeyso uma fiicno
agaasimaha maxadka heritage cabdirashiid khaliif caashi oo iiga warramayay warbixin ay ka soo saareen xaaladda soomaaliya waxaad warbixintaasi ku dhegaysanaysan idaacadda fiidnimo ee v o a idinka soo gaadhaysa washington
weysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos uga dhegaysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka hadsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorka roona xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wan yi labada mas-uula ayaa mid waliba waxa uu dhinaciisa walaac ka muujiyey tallaabooyinka uu dalkala qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wuxuu sheegay in maraykanku uu sii huranayo xiisada dhinaca ganacsiga ah ee ka dhex taagan labada dal xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa isaguna waxa uu ku jawaab bixiyey in ay jiraan waxyaabo badan oo maraykanku uu dhaliisan yahay balse ay diyaar u yihiin in laga wada hadlo ururka taalibaan ayaa amal ku bixiyay dagaalyahanadoodu inay weeraraan mas-uuliyiinta iyo xubnaha ammaanka ee gacanta ka geysanaya doorashooyinka hordhaca ah ee bishan ka qabsoomaya dalka afghanistan iyagoo hanaankaasi doorashadana kasoo horjeestay islamarkaana ku tilmaamay khiyaal iyo mid gebi ahaanba beena maleeshiyada islaamiga ah ee taalibaan ayaa war ay soo saareen maanta xubnaha tartanka ka qaybgelaya sidoo kale iyo weliba dadka codbixiyaasha ugu baaqay inay qaadacaan doorashadaasi afhayeen u hadlay militariga maraykanka ee afghanistan ku sugan oo ka jawaabaya hanjabaadan taalibaan ee doorashada ayaa sheegay in doorashooyinka soo socda iyo weliba hanaanka dimuqraadiyaedda dalkaasi ay hore usii socon doonaan khatar kasta oo jirta
saraakiisha ammaanka ee dalka turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay suxufiga u dhashay dalka sacuudiga oo la waayay toddobaadkii hore mar warqado u doontay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul jamaal khashuqji oo dhowaantan isagu dhaliilayay siyaasadda sacuudiga iyo qoyska reer boqor ayaa muddooyinkan dambe wuxuu ku noolaa maraykanka saraakiisha sacuudiga ayaa beeniyey warkaasi sheegaya in la dilay ama qunsuliyadda lagu afduubay
fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ayaanu idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga ah sayne abuukar maxamed
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno isbedelada inta badan ku yimaada hay-adaha kala duwan ee dowladda oo dadka soomaaliyeed ay aragtiyo kala duwan ka muujinayaan dadka qaar ayaa rumaysan in isbedelka uu curyaaminayo caqabadna ku yahay nidaamka dowladnimo halka dadka qaarna ay qabaan in isbedelka la samaynayo uu muhiim u yahay sidii shaqada dowladda ay ku dhaqaaqi lahayd waxaa dooddaygala qaybgalaya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee amniga galmudug axmed maxamuud xasan axmed baasto iyo cabdiraxmaan hiraabe oo agaasimo ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho waxaan jeclahay inaan ku bilaabo axmed baasto isbedelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay mise mid gaabis ku keenaya amaba curyaaminaya shaqada dowladnimo waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbedeladan la samaynayo sababtoo ah waxaa lagu jira waqti adag iyo duruufo adag qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal soddon sannadood ku jira marxalado adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhigo dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto nabadna dib loo soo celiyo ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbedel si howshii loo wanaajiyo si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqaynaya aad baad u mahadsantay axmed baasto dib baan kugu soo laabanaya cabdiraxmaan hiraabe adigu sideebaad u aragtaa isbedelada inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda haddii uu shaqadii loo igmaday uu kasoo bixi waayo waa muhiim in isbedel uu yimaado laakiin hadda isbedelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku salaysan dana siyaasadeed oo aan ku salaysleen dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo run ahaantii shaqada laguma fahmi karo muddo lix bilooda ama muddo saddex bilood ah laguma fahmi karo meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu joogayaa wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaadayo xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa mid kalaa imaanaya meeshaa sanado badan baa ku lumaya marka marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaabay curyaaminaysaa waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuq maasuq bay dhiirigelinaysaa waayo qofka ama mas-uulku hadduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa marka job security baa loo baahan yaha sida caalamka hadda dowladaha madaxweynehay la dhamaystaan wasiiradu ama kala bar way haayaan inta badan laakiin lix bilood iyo saddex bilood meel adduunka ka jirta ma jirto axmed baasto waad dhegaysanaysaa dooda cabdiraxmaan hiraabe wuxuu qabaa in isbedelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd adiga taa ma kuu muuqataa dooda doctor cabdiraxmaan aniga hal waa ku raacsanahay halna waa ku khilaafsanahay hal waa ku raacsanahayo in xilka loo dhiibo mas-uul qaadi kara garan kara siyaasadda dalka garan kara dhibka dalka uu ku jiro iyo marxaladaha adaguu taagan yahay oo soo shaqeeyey oo aqoon leh qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoorku dana siyaasadeed baa laga leeyahay waxaan qabaa wixii markay socon waayeen howshiina halkeedii ay taagan tahay dowladnimaduna waa shacab shacbiga dareen ka yimid iyo khayradhaan ka timid iyo shaqadiioo sidii la raba u socon ayaa isbedelku ku imaanaya aniga aragtidayda haddii marka ay garatay shaqadii inay socon weyso oo ay qof kala magacaawday waa jaanis ay xaq u leeyihin sidaan anigu qabo cabdiraxmaan hiraabe waad dhagaysanaysaa hadalka axmed baasto anigu waxaan qabaa wasiirku waa mahadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaad dowladdu hadday wasiir soo magacowdo ama mas-uul kale ay soo magacowdo isagoo muddo saddex bilood ah shaqada haya haddii xilka ka qaad waxay noqonaysaa fashil dowladda xaggeeda ah oo aysan marka hore aysan ka fiirsan markay soo xulaysa shaqada usoo xulaysa waxaan qabaa anigu dowladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada xulashada qofka ku habboon shaqada inay ka fikirto haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa la siiyo oo aysan adeegii shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin waxaa kaloo meesha ka dhacaya wax la yidhahdo institutionkii dowliga ahaa wuxuu noqonayaa daciif macnaha dowladnimo caga badan ku taagan meesha ma imaanayso waayo wasaaraddii haddii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoon la qabsan meelihiibuu wax ka jaajaafanayaa waa iska laabanaya xilkii baa laga qaadayaa qof kalaa loo soo magacaabayaa dantiisii umbuusan soo dhaafayn weli at least waa inuu qofku sanad joogaa wasaaradda iyo ka badan oo dowladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay islamarkiiba ka qaadi lahayd waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso
arintu xulashadu waa xubin ka mid ah oo runtii waxaan rabaa inaanan xaqaa'iqa aanan ka wada fogaan marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabayo waa arinta lagama maarmaanka ah mas-uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raalli ka noqon karaan marka la magacaabo sababahaas in la sameeyo waan qabaa laakiin dowladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kaleta wey xilku qofka uma dhalan dhaxalna uma leh haddii uu shaqada qaban waayo ama isbedel samayn waayo anigu waxaan qabaa in meesha laga kaxeeyo dowladduna sistamka ay martay waxaan qabaa inay ku saxsan tahay laakiin xulashada inay wada adkayso aniga cabdiraxmaanba waa isku raacsannahay waxaan siinayaa cabdiraxmaan hiraabe qofkii shaqadii kasoo bixi waayo indhaxal uma lahan waa laga qaadi karaa hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban waxaana sabab u ahaa wasiir kastoo isagoon fahmin baa xilkii laga qaaday ambuu iska casilayay waana sidaasoo kale wasaarad kasta amba xil kasta oo qofkii isagoon fahmin haddana laga qaado marka anugu waxaan u arkaa inay arintaasi ay ku jirto macnaha arin dana kale ah amba in la siyaasadeeyo mas-uuliyaddii iyo shacabkii loo adeegayay marka dowladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabka si loo gaarsiiyo in ay mas-uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tegi lahaayeenoo waqti badanna la lumin lahaa dowladaha qaar caalamka ka jira sida maraykankaoo kale xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa sideed sano afar sanoo hore iyo afar sanoo dambe afarta ugu horeysa waxaa loogu talagalay inuu fahmo kaliya afarta kalena inuu wax qabto maxaad mooda marka afar sanadood kaliyaan ka hadlayna anugu waxaanba qabaaba dowlad kastaee soomaaliyeed in at least ay sideed sano dalka joogto si ay afar sanana ku fahanto in afarta kalena ay dalka wax u qabato sidaasoo kale wasiirada xilka loo dhiibayo lix bilood iyo saddex bilood iska daaya waa in ay dowladaas la dhammaystaan amba ay saddex sano amba ay laba sano ay dalka hayaan anugu sidaasaan aaminsana howlo adag ayaa horyaala dowladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga uugu horeey muddooyinkanna waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay amaba ay ku mashquushay mas-uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo maxaa tallaabo dowladda laga rabaa amaba looga baahan yahay inay qaato axmed baasto dowladdu waxa u yaala shaqo aad iyo aad u dhib badan waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday muddada hadda sanadka iyo barka dowladani ay jirto runtii dalku maahan dal ku meel gaara maahan waa ka soo baxay waa dowlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibayo waa inay sidii aan hore usoo sheegay ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummadda dhibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara dalku nabadgelyu u baahan yahay dowladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqaysaa loo baahan yahay waxaasoo dhan baa u yaala inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbedel cusub la timaadaan anigu ku talinaya cabdiraxmaan hiraabe adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si howlaha horyaala dowladda ay wax kaga qabato maxaa tallaabo loo baahan yahay inay qaato anigu waxaan qabaa dowladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku salaysan iyo qofka ku habboon howlahaas inay horta marka hore ay ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo dhiibay laba bil kadib laga qaadayana la joojiyo waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga tusaale ahaan talisyadoo kale taliyayaashoo kale in maalin walba la bedelo dhibaatay ku noqonaysaa amniga sababtoo ah qofkii waa taliye xog badan buu ogyahay shaqo badan buu soo hayay xaalad xilli xunbaa xilka laga qaadayaa haddana waxaad arkaysaa lix bilood amba hal sano iyadoo meeshii aan hogaan lahayn waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo haddana dayacan taasna waxaa sabab u ah isbedelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan markaan kalena lagu fududaaday iyadoon qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn baa meelaha qaar xilka laga qaada markaasay shaqadii bannaanaataa marka waxaan qabaa anugu inay dowladdu wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee amniga galmudug axmed maxamuud xasan axmed baasto iyo cabdiraxmaan hiraabe oo agaasimo ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zaynab abuukar maxamed ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka qurbe waa kan jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena qurbe ee toddobaadkan toddobaadkan xubinteena qurbe dhegaystayaal waxay idinkaga imaanaysaa magaalada new york waxaana ku soo qaadanaynaa nolosha soomaalida new york iyo sidii ay beriga hore ahaan jirtay new york oo aan socdaal ku tegay toddobaadkan ayaa waxa aan kula kulmay dhowr soomaali ah goobo kala gadisan oo magaaladaasi ka mid ah waxaana inta badan ay iiga warameen in ay soomaalidu ku badnaan jirtay magaaladan sanadihii toddobaatameeyadii iyo siddeetamaadkii ka hor inta aan loo kala guurin magaalooyinka trono iyo minneabolis oo iyadu lagu wareegay horaantii sagaashanaadkii soomaalidii aan kula kulmay new york waxaa ka mid ahaa maxamed axmed geeljire oo ii sheegay inuu new york ku nool yahay muddo ka badan soddon iyo lix sano waxaan ugu horeyn weydiiyey bal in uu noo sharaxo xaafadda aan aniga iyo isagaba ku kulanay xaafadda waxaa layaha harlam waxaa ka mid tahay new york manhattan waa meelihii soomaalidii hore siimaanadii dadkii maaragtay nolosha aan maraykanka ugu horreeyey ee soomaali oo meesha kusoo degeen ay deganaan jireen marka noloshii hore siimaanada markaad leedahay xilli ahaan ma toddobaatameeyadiiba ma lixdameeyadiiba ma kontomeeyadiiba goormay yimaadeen walaal say noogu sheegeen soomaalida ugu soo horreysay waxay soo galeen kii bay idhaaheen dabeedna waa iska daba imanayeen ilaa iyo adigu aydhiyadii ilaa nayniyadiiba maxamed axmed geeljire ayaan weydiiyey inuu bal sawir naga siiyo xilliga uu leeyahay soomaalidu halkan way ku badnaan jirtay inta aysan guurin meelaha ay deganayd iyo waxyaabaha soomaalidu ay halkaasi ka qaban jirtay horta waa meeshii soomaalida ugu badnayd marka la eego new york degsiye ahaan new york waa shan xaafadood waa manhattan brooklyn bronx state island iyo queens soomaalida ugu badan waxay deganeed magaaladan manhattan haarnan bay deganeed xaafadaha kale way yara degdegan yihiin lakiin halkan ugu badnaayeen weliba shaarican avenue ayay ugu badnaayeen adigu markaanu nimid dabeedna markii minnesota iyo ohio furmeen ayaa soomaalidu dee waxaanu haleemiyi moodka guuraa bay nahay xaggaas ayay magaranaysa u diirrogteen horta soomaalida halkan waxay lahaayeen ganacsiyo fara badan xagga tagaasida hadday noqoto oo soomaalidu dee meelay joogaanba waa la iska taqaano waa dad abartunatiga xamaalasho weeyaan marka halkanna xamaalashada oo ku badnayd dukaamo badan bay ku lahaayeen iminka halkan safaari ka furan yahay laba maqaaxood baa ka furaan jiray koonahaas marka la yar dhaafo safaarina biisa ka furay inamo badan baa dukaamo ku lahaa iyo maqaaxyo iyo bilimbi iyo sabway wallahi dee aad buu shaqaysan jireen bisisku badnaa adigu waxaad ka mid tahay soomaalida horey u deganayd markay soomaalidu badnayd iyo haddana degan oo ay soomaalidu yar tahay bal farqiga u dhexeeya labada waqti adiga dareenkaaga wallahi dareenku waa dee wase garanaysa meel oo soomaalida ku yar tahay waa iska boholyooga fara badan moogta meel soomaalida ku badan tahayna dee dadkaada ku dhex jirtaa oo ma garanaysaa laakiin halkan hadda cidlaan ugu haysaa soomaalida waa ku yar tahay communitiguna waa ku yar tahay inteeda laakiin yaray joogtaa waas jecelna magaalada new york waxyaabaha ay caan ku tahay ee dalxiisayaasha dunida dacaladeeda ka kala yimaada ay u imaadaan waxaa ka mid a kala duwanaanshaha dadka ku nool kuwaas oo soo bandhigo dhaqano kala duwan oo ay cuntooyinka ka mid yihiin cunto dal kasta ah ayaa laga yaabaa inaad ka hesho dhul isu dhow oo aan aada u kala fogeyn haddaba haddii aad raadiso dhinaca internetka iyo dadkaba aad weydiiso maqaayad soomaaliyeed waxaa kuu soo baxaysa safaari oo keliya safaari waxa ay ku taallaa dariiqa uu ka sheekeynayay geeljire oo ay soomaalidu toddobaatameeyadii xoogga u deganaan jirtay waxa aan la kulmay mulkiilaha safaari shakiib faarax ugu horeyna waxaan weydiiyey waxa ku kalifay maqaayadan oo uu ii sheegay inay afar sano furan tahay sababta uu new york uga furay walahi waxaa horta infact igu dhaliyey maqaayadka furo weligay ganacsiyo waxaasan ku jiri jiray oo noloshaydii dhan intuu badnayd marka ganacsiyo badan iyo oo noocyo badan oo kala duwan baan hore usoo galgalay marka new york markaas waa meel mataqaana isha iska mashquula oo oo mar walba cunto mataqaana inaad banaanka ka cuntid intaad orod ku jirtid meelahaas cunto ka cunaysaa ka cunaysaa cuntooyin kale oo oo xalaal ah dabcan laakiin Soomaali aan ahayn oo qoomiyada kala sameeyaan marka maalin kasta sidii aan hadda meel cunto uga cunayay oo cunto Soomaali aan u dhoweyn dee gurigana waxba uma karin karo mos mos badanaa ay sheegeen especially dad aad tahay qof mataqaanaa single ama iskaablo ah way adag tahay in cunto la kariyo marka iyo cuntadii soomaalida oo macaankeeda aan u bartay iyo nooc ay ahayd iyo mar unbaa waxaan qiyaasay in qofkii makhaayad soomaaliyeed sameeya inuu lacagna ka samaynayo oo dadku cuntadana cunto la jecel yahay marka mar kasta markaan cuntooyin kaleta cuno waxaan odhan jiray waa cunto xalaala oo laakiin laakiin weligay uma soo dhowaan kadha cuntadii aan ku koray iyo siday u dhadhamaysay iyo waa farqibaa udhexeeya shakiib faarax ayaan weydiiyey in magaalada new york oo ku caana cuntooyin kala duduwan oo caalamka dhinacyadiisa kala gedisan ka yimid inuu isagu keligiis ku matalaya dhaqanka soomaaliga iyo cuntadiiba waxa ay uga dhigan tahay wallaahi haddaan rug kuu sheego oo ii sheeg horta waa mas-uuliyad culus new york inaad mataqaanaa ganacsi ku wadid iyadii baa meel horta waxay tahay aad qaali u ah in general oo marka noloshii mataqaanaa baa qaali ah ama in lagu noolaadaa qaali ah way kharash badan tahay marka tii haddii aad meel business usii furtid na mas-uuliyaddii busineskuna way kasii culus sababta waxaa weeyaan for example meel yaroo ganacsi oo new york ah oo qaayadaan oo kale la eg waa lacag badan marka ii sheeg qarashkii oo badan ii sheeg iyo noloshii oo awalba qaali ahayd iyo wax cusub oo aysa dadkii aqoonin markaad isku geysay wixii oo dhan way adag tahay in a way laakiin maasha allah waxa mataqaanaa ii sheeg waxaa kaloo la yimaada haddana bride mataqaanaa ii sheeg wax dee qof soomaali keliya meesheedii adiga ahay oo xarun bay iska tahay meesha maadaama ay magaalada new york ee dalka maraykanka ay tahay mid aada caan u ah adduunkana laga hayo sheekooyin kala duduwan run iyo been midkay doonaanba ha noqdeene waxa aan geeljire oo muddo soddon iyo lix sano ka badan ku noolaa aan weydiiyey inta uusan imaan ka hor wixii uu ka ogaa new york iyo weliba wixii ka dhaboobay hadaladii uu maqli jiray balse maxamed axmed geeljire wuxuu ila wadaagay sheekadan wallaahi runtii haddan kaaga sheekeeyo horta aniga san ku imid si oo ku talagala may ahayn qof markuu ku talagalo oo dee wixii uu u sahay qaato oo yidhaha meeshaasuu ku socdaa ayuu ogaan karaa moogtahay inuu meesha ka horraysa waxay tahay moogtahay aniga fiisaha waa lay keenay si tartiiban ku soo baxay new yorkna si tartiiban ku imid xitaa xisaabtan weyn dee markii dambana dadkii soo dhex galayna shaqadu ma hore ka bilaabnay noloshii baan gallay garanaysaa saasaa adigu laakiin wax weyn oo runtii dee new york city anigu markaan imid runtii waanaan yara yaraa marka manaan manaan maaragta wax aan aad iyo aad investment lagu sameeyey oo sii baadhay meeshan tegayana ma ahayn xubinteenna qurbe ee toddobaadkan oo dhegaystayaal inooga imaanaysa xaafadda harlem manhattan ee magaalada new york dalka maraykanka oo ay soomaalidu deganaan jirtay bartamihii toddobaatanaadkii iyo siddeetanaadkii waa naga intaas tan iyo kulantideena dambena ismaqal dambe oo xiise leh
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno xubintii qurbe iyo weliba jaamac buulla jaamac haatanna aynu eegno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinka iyo annaguba aan ku wada nasan doonnaa heesta dawooye weliba codka ah cumar dhulla cali haddaan dar alle ku yidhaahdaan dalka kuu jecelahay qalbiga adiga dawow ah waa codka fanaanka ee banaxariista jannaha ka waraabiyay cumar dhuulo cali heestaasaanan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayadii fiidnimo waa anigoo cabdixakiin maxamuud sharwac iyo weliba ibraahim xasan daaduro idin leh nabadgelyo haddaan darcale qoyle adigaan tuma ku jeclahay qalbiga adigow dawaa doqona ruux kaleemaadamu malaha waadiga diidayo dareen baad iga qabtaa xadkayna kala diilaa daraada kuwaanu nacay malaha waadiga diidayo dareen baad iga qabtaa
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. U.S. Secretary of State Mike Pompeo met with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing. Pompeo went to China following